Satellite. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaha bisha mayna waa labo sanadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idila socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug oo door wanaagsan ka ciyaaraya adkaynta nabadgelyada gobolka
waxaa ilaahay mahaddiisa iyo fadliga iyo naxariista ilaahay bay ku dhacday taasi iyo bulshadii reer gaalkaaceed oo fahmay midnimada iyo wadajirku muhiimadda ay leedahay in nabadda laga shaqeeyahay muhiimadda ay leedahay in waxa keliya ay ku horumari karaan waxa keliya ay wax ku gaari karaan waxa keliya ay wax ku noqon karaan ayay tahay ayagoo wada jira ayagoo gacmaha isqabsada ayagoo nabadda iyo horumarka gobolka mudug ka shaqeeya gaar ahaan magaalada
waxa aad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda duubista muuqaalada iyo qaadista sawirada oo ku badanaya magaalada muqdisho ciyaarihii iyo heesihii ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan suudan volker bertis ayaa sheegay in labada dhinac ee isku haya dalkaasi ay ku heshiiyeen inay wakiilo u diraan wadaxaajoodka kaasoo laga yaabo inuu ka bilaabmo dalka sacuudiga hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in ay dib u bilowday howlihii ay ka waday dalka suudan halkaasi oo dagaalada ka socda ay halis gelinayaan malaayiin qof oo gaajo qarka u saaran dagaalada ayaa weli u dhexeeya ciidamada suudan iyo xoogaga taageerada deg dega ah digniinaha ayaa sii batay suurtagalnimada dhibaato bini'aadannimo oo aad u daran iyada oo ay kordheen tirada dadka qaxootiga ah wakaalada wararka e b oo soo xiganaysa wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan suudan ayaa sheegtay isniintii in wadahadalada marka hore diiradda lagu saari doono sidii loo sameyn lahaa xabad joojin xasilin oo la isku halayn karo taas oo ilaalinaysa kormeerayaal gudaha ah iyo weliba kuwo caalami ah oo korjoogtayn doona arrintan wararka ka imanaya marinka khaza ayaa sheegaya in tiro gantaalo ah laga tuuray halkaasi iyadoo loo tuuray dhinaca israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ee khaza khadar cadnaan oo ku dhintay gudaha xabsiga israa'iil ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in saaka aroortii madaafiic laga soo tuuray marinka khaza kuwaasoo ku dhacay meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dhulka ay israa'iil haysato ciidanka ayaa ku dhawaaqay in saddex gantaal ay saaka ku soo dhaceen goob bannaan ah halkaasi oo laga furay laga yeedhiyey siiriga digniinta balse aan la howlgelin nidaamka difaaca hawada waxaana xusid mudan in ciidanka asluubta israa'iil ay subaxnimadii ku dhawaaqeen in uu dhintay maxbuuskii falastiiniga ahaa ee lagu magacaabayay khadar cadnaan oo hogaamiye u ahaa kooxda al-jihaad alislaami kadib markii uu cuntada ka soomay muddo saddex bilood ah waxayna kooxaha falastiiniintu ku dhawaaqeen xaalad baroordiiq ah iyagoo dalbaday in laga jawaabo waxay ku tilmaameen dembiga amaba dilka khadar cadnaan oo ah hogaamiyihii ururka al-jihaad islaami ee marinka khaza intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii dunida halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyaro badan oo ka baxay jaamacadaha dalka ayaa waxa ay sanadihii dambe sameynayeen xirfado dhinaca gacanta ah oo ay ku shaqaystaan si ay uga baxaan shaqala-aanta ba-an ee ka jirta soomaaliya cabdimaalik cadaani waxa uu ka mid yahay da'yarta ka shaqaysata caasimada ee dhowaan baratay sida loo isticmaalo kamaradaha iyo muuqaalada duubista iyo sawirada waxa uu ka waramayaa sida xirfadan ay noloshiisa u bedeshay waxaana u waramay wariyaha v o eda cabdicasiis barow santahay cabdicasiis barow adaan kaaga mahad celinaya horta inaad noqotid saxafi muuqaal duuwa snod easy ma ahan wax sahlan saxaafadan marka laga hadlaayo waxaa jirto xirfado kala duwan oo badan waana saxaafadda meesha ugu fursadaha badan oo qofka markuu saxafigii noqdo kasoo baxo filli walba uu ka shaqayn karo aniga shakhsiyadeyda maanan haysanin qualification la xiriira saxaafadda laakiin waxaan aad u jeclaa aan xiisey jiray inaan barto xirfad xirfaddaana waxay ii horseeday inaan aan aan diblooma aan kasii diyaariyo saxaafadda anigoo bajular degree oo aan hore u haystay oo ku saabsan social work waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan barto xirfadda muuqaal duwista oo ka mid ah xirfadaha saxaafadda waxay ahayd in waxyaabo aniga favoriteyga amase waxyaabaha aan aan jeclaa oo aad u xiiseyn jiray inaan wax un qabto ayna ka mid tahay xirfadaha marka la jooga magaalada muqdisho aad aad uga shaqaysan karto shaqadeedana aad u sahlan tahay waa gartay balo hadda iga warantaa maadaama nin dhallinyaraan aad tahay dhallinyarada muqdishona ay aada uga sheegtaan in shaqala-aan badan ay caasimadda ka jirto xirfadan gacanta ee kaamirada aad baratay wax daqliyoo kaa soo gala ama noloshaada wax ka bedelay miyaad ka heshay
horta dhallinyarada marka laga hadlaayo caqabada shaqala-aantu waa jirtaa laakiin waxaa jiro fahamyari dhanka dhallinyarada ah markuu qofka dhallinyar yahay uu akademig yahay uu kasoo baxay jaamacad dee jaamacaddu kuma damaanad qaadayso inaad shaqo ee ku siiso ama shaqo aad hesho qofka dhallinyarada ah waxaa laga rabaa inuu fikiro jaamacaddu waxyaabaha ay kaa saacidayso waxay tahay inaad aqoon ku siiso ha fikirkaagana ee wax ka bedesho laakiin haddii aad tahay qof wax aqriya jaamacadda imaado imtixaankeeda gala guriga ku jiro ciyaalka dhallinyarada xaafadda sbortiska iyo haasaawihii wixii ku jira masaajid ku jira waxaad ku jirtaa xeendaab ah wareeg wareegaas hadaadan ka bixin oo aadan suuqa shaqada iyo dhaqdhaqaaqiisaadan ka warhaynin waxaa adkaanaysa inaad aad aad maxaa la dhahaa fursad shaqo hesho fursaddan kuuma imaanayso gurigaaga taas marka laga yimaado fursad waxay u baahanta mar walba in la raadiyo taas marka laga yimaado shaqadan muuqaal duwista xirfadda saxaafadda ka mid ah marka laga hadlayo waa shaqo benefitkeeduna uu aad u fiican yahay marka laga dhanka qarashaadka qofkuna shakhsiyadiisu uu samaysan karo brand company asi u gaara uu ku shaqeeyo maadaama ay ka mid tahay xirfadda saxaafadda inuu stuudio furto oo la shaqeeyo hay-adaha internationalka ah oo la shaqeeyo hay-adaha localka ah ama kambaniyada sidaas oo muuqaalay wax uun ugu duubo oo saas asiga noloshiisa uu ku horumariyo hadda adiga dhallinyaraad tababartaa dhallinyarada aad tababarto ma waxaad u sheegtaa kaamirada inaad tahay xirfad fiican oo lagu shaqaysan karo
dhallinyarada waxyaabaha aan ku dhiirigeliyey waxa ay tahay in jaamacadda waxa ay ka soo barteen keliya aysan ku sugin shaqo bartaan xirfado kala duwan oo la xiriira xirfadaha warbaahinta sida multimedia oo graphic motionska graphic designka videografica kuwaasoo mostly oo soo hoos gala cilmiga warbaahinta ama saxaafadda sidoo kaleeto inay bartaan xirfadaha kaleeto aanan la xiriirin saxaafadda taasoo noloshooda uun wax un ka bedelayso kadib markay dareemaan in noloshoodii xirfaddii wax ka bedeshay si tartiib tartiiba filligii ayaga ee barteen xeendaabkiisa ay kusoo galaan taasoo hadhowna beri ka maalin ka saacidayso wuxuu qofku asiga u bartay inuu asna kusii shaqaynayo waa gartay cabdimaalig cadaan in kastoo aad tahay nin dhallinyaro ah haddana saxaafaddii muuqaalka ahayd bartay dhallinyaradiina si madax bannaan oo bilaash u tababara bal waxaad iiga warantaa caqabadaha in kaamiro lagu shaqeeyo muqdishona la joogo haddana si madax bannaan loo shaqaysta ay leedahay
aniga intaanan hadda institutionka aan la joogo jaamacadda muqdisho intaan hadda institutionka aan la joogo intaanan u shaqaynin ka hor waxaan la shaqaynayay si madax bannaan u shaqaynayay waxaan la shaqaynayay t v-yo madax bannaan idaacado madax bannaan adoosan haysanin aqoonsi institution aad la joogtid ama warbaahin aad la joogtid way adag tahay inaad ku shaqayso magaalada muqdisho magaalada muqdisho iyadoo jiro risk ama khataro dhinac walba ah haddii inay noqon lahayd in uu qofkani securityga ilaalinayo uu asiga bakdin uu kaa bakdo inaad adiga duway sidoo kaleeto in shacabkii aysan faham guud ee ka haysanin ama wax la dhaho fubi kamira ay qabaan kamiradu haddaad kusoo leexiso oo aaminaba ina asiga aad duwaysa taasoona problem kuu keenayso shaqadaada inay caqabad noqoto midda kale nafsadaada riski gelinaysa waxay tahay securityga ciidamada magaalada lagu soo daadiyoo kaleeto ee ka cabsanayaan in muuqaalka la baahinayo magaalada quruxdeeda inuu asiga ka muuqday taasoo adigna ku keenaysa in nafsadaada riski ah haddaad la doodo ay gelinayso laakiin hadda markaan joogo institutionka aan la shaqeynayo institutionkii requirementigiisa iyo wixiisa waa asigayo gaar u yihiin dee safetygaagana mar walba asaga ka warqabayo
maxay tahay marka himiladaada ama mustaqbalka waxaad rajaynaysa xirfadaanaad baratay haddanaad ku shaqaysa aad ka filayso
waa mahadsan tahay mar kale cabdicasiis barashadan xirfadda muuqaal duweysta ee la xiriirta saxaafadda waxay igu dhiirigelisay inaan barto cilmiga saxaafadda aqoon badan aan ka raadiyo taasoo nolosheyda hadda wax badan ka badashay oo aan jaamacadda ummadda soomaaliyeed maamulkeeda iyo iyo macalimiinteeda aan ugu mahad celinayo iyo saaxiibada igu garab istaagay waxaan rajeynayaa inaan aan bulshada wax badan aan u siyaadiyo tababaradaas aan qabanayo aqoonteeda aan ugu kordhiyo ee la xiriirta warbaahinta in aan maxaa la dhahaa nolosheedana aan ka hormariyo aqoonteedii iyo cilmigeedana aan sii daraaseeyo intaan hadda aan garanayo waxaan aaminsanahay in ka badan inay iga sii maqan tahay intaasna aan aan sii daraaseeyo dhallinyarada ugu dambayntii maxaad oran lahayd shaqala'aanta ka cabanaya ee muqdisho jooga
wallahi horta waa caqabad qofka dhallinyarada ah ee la dareemi karo waa maadaama anaga dhallinyaro aan hani qof maanta nin dhallinyaro ah oo meel fadhiyo usan waxba haynin oo waalidkiisna wax ay soo bareen dee caqabad oo la dareemi kara waa laakiin qofka dhallinyarada waxaan u sheegayaa oo mar labaad aan ugu celinayaa noloshaada inaadan ku soo koobin xeendaab ama sirkal aad fursadun mar walba aad raadiso fursadda kusoo raadin haddaad jaamacadda aad ka baxdid jaamacadda kuma damaana qaadayso inay shaqo ku siinayso laakiin waa inaad taalantigaaga ama hibada aad leedahay iyo hal abuurka aad leedahay aad ku soo bandhigtaa si volonteer ah aad u shaqaysaa ilaahu ha noqoto hal sano ama wax ka badan si aad dadka aad la shaqaynayso aad u bartid hibadaada iyo taalantigaaga meeshaasna ay kaaga bilaawad fursad ha ka fiirinin qarash ee noloshaada mar walbo aad jaamacadda aad ka baxdo ama intaad dhiganaysid sidaa noloshaada kusoo saari lahayd fursad kugu fiican ah hel lahayd inaad ka fikirto aad baad umaadsantahay
kaasi waxau ahaa cabdimaalik cadaan oo u warramay wariyaha v o e da cabdicasiis barrow halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o e markana aynu ku nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
heeskaasi ay noogu luqeynaysay fanaanada sahradawalka ad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a muddooyinkii dambe waxaa soo hagaagayay amniga gobolka mudug dhallinyarada gobolka ayaa lagu ammaanay inay door wanaagsan ka ciyaareen adkeynta ammaanka gobolka cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray galkacyo dhalinyarada isdhexgalka gobolka mudug ayaa wado kulamo looga tashanaya sidii loo sii xoojin lahaa nabadda gobolka ka jirta xilligan taasi oo ku timid dadaal ay si wadajira uga qaybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda maamulka ee gobolka ka arrimisa gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada isdhexgalka gobolka mudug axmed cali aadan ayaa ka warbixiyey kulamo dhalinyarada ay wado iyo halka ay marayso nabadda gobolka ka jirta magacaygu waa axmed cali aadan gudoomiye ku-xigeenka madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka mudug haddaan ka hadlo arrimaha nabadda isdhexgalka gobolkan yar runtii meel fiican bay wax marayaan sidaan la soconno gaalkacyo in muddaa waxaa ka jirtay in la hormariyo nabadda iyo horumarka gobolkan waxaa meel fiican maraysa nabaddii iyo horumarkii waxaa meel fiican maraya isdhexgalkii arrimihii bulshada ee gobolka mudug sidaan la wada soconno dhammaan maalmihii iidda iyo maalmihii lasoo dhaafay farxadda iyo raanta dhexdeedii waxaad arkaysaa bulshada ku dhaqan degmada gaalkacyo oo isdhex maraysa oo isku tahniyadanaysa oo wada tukanaya oo wada iidaya oo isku meel ka adeeganaya ayagoo aysan jirin wax kala qoqob iyo kala sooca taasna waxay ka turjumaysaa meesha ay marayso nabadda iyo isdhexgalkii iyo horumarkii gobolku waxaa ilaahay mahadiisa fadliga iyo naxariista ilaahay bay ku dhacday taasi iyo bulshadii reer gaalkacyood oo fahmay midnimada iyo wadajirku muhiimadda ay leedahay in nabadda laga shaqeeyahay muhiimadda ay leedahay in waxa keliya ay ku horumari karaan waxa keliya ay wax ku gaari karaan waxa keliya ay wax ku noqon karaan ayay tahay ayagoo wada jira ayagoo gacmaha isqabsada ayagoo nabadda iyo horumarka gobolka mudug ka shaqeeya gaar ahaan magaalada dhalinyarada isdhexgalka ayaa abuurmay kadib colaado isxigxigay oo gobolka ka dhacay taasi oo bulshada iyo magaalada saameyn ku yeelatay hase ahaatee wadahadallo muddo socday ayaa lagu guulaystay dhammaynta colaadaasi waxaana dhismay dhalinyaro labada daan ee gobolka ka kooban kuwa oo magaalada ku qabtay kulamo looga hadlayo dhibaatada colaadda ay leedahay iyo sidii loo sii xoojin lahaa wadajirka bulshada gobolka wada degan jacfar yuusuf cabdalle oo ka mid a dhallinyarada ka qaybgalaysa kulamada ayaa ku rajo weyn in laga gudbi doono magaca dhallinyarada ee isdhexgalka loona gudbi doono dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo mid qura bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa jacfar yuusuf cabdalla gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug maasha allah gaalkacyo maanta waxaan marinaa laba kun iyo sideed iyo toban marxalad fara badan bay soo martay gaalkacyo laakiin maanta waxaan joognaa marxalad aan oran karno dhallinyarada reer gaalkacyood ama dhallinyarada gobolka mudug hadday ay yihiin kuwa ka soo kala jeeda puntland iyo galmudug waxaan oran karnaa waa guulaysanay alxamdulilah maanta waa isku furan tahay magaalada gaalkacyo dhallinyaradii waxay ka shaqaynayaan nabaddii iyo horumarkii bay ka shaqaynayaan dhallinyaradii waxay qaadanayaan kulomo waxaa la qaatay kulamo habeenkii ah oo iyadana isdhexgal ah oo la wada cashaynayo alxamdulilah waxaan aaminsanahay laba kun iyo sagaaliyo toban inaan ka gudbi doono ka gudbi doonno ereyga la yidhaha isdhexgal ay gaalkacyo mid noqon doonto maanta waxaan joognaa isdhexgal baan joognaa laba kun iyo siddeed iyo toban isdhexgal baan joognaa toddobiyo toban iyo lix iyo toban colaadaan soo marnay iyo shan iyo toban siddeed iyo tobanna waxaan gaarnay isdhexgal sagaaliyo toban iyo wixii ka dambeeyana waxaan aaminsanahay inaan ka guuri doonno ereyga isdhexgal oo aan u gudbi doonno gaalkacyo oo mid ah ama gobolka mudug oo mid ah insha allah dadaaladaasna waxaa qayb ama lambar wanka ah dhallinyarada gobolka mudug oo isku duuban alxamdulilah maanta nabad baan joognaa barwaaqaan joognaa horumar baan joognaa waxaan rajaynayaa marka dhallinyarada horumarkaas iyo nabaddaasi inta aan ka soo shaqaynaynay in halkaa laga sii amba qaado lasii xoojiyo gaalkacyo oo mid ah baana taargetka yogyahay insha allah dhalinyarada gobolka mudug ayaa taabatay dhibaatada colaadihii gobolka ka jiray hase ahaatee waxay in muddo ah wadeen sidii gaalkacyo ay u noqon lahayd nabad iyaga oo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka u qabanaya kulamo looga xaajoonayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha xubinta ciyaaraha ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaraha premiers leaga ee dalka ingiriiska iyo ciyaaraha kubadda koleyga ee dalka maraykanka waxaana ila falanqaynaya wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud masaacade maxamuud marka hore soo dhowow waayo waxaan ku bilaabaynaa dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ee dalka ingiriiska premiers leaga waxaa lagu jiraa hadda eh, xili kooxihii xagga dambe ka hogaaminayay horyaalka uu mid walbaa doonaya inuu ka cararo inuuna ku noqon heerka labaad ama baseereebiyada wax la yidhahdo marka everton iyo leicester city ayaa ishayaa la yidhi bal bal haddaad wararkii ugu dambeeyna siisid
Eh, saneer aada ba mahadsan tahay waa sidaas aad sheegtay eh, horyaalka waddanka ingiriiska dhinaca hoose eh, run ahaantii waxaa xiise leh eh, ilaa iyo lix kooxood ayaan sandheerow la ogeyn ilaa iyo hadda cidda ka badbaaday eh, inay ku noqonayso eh, ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska eh, waxaa xusid mudan kooxaha kubadda cagta ee leicester city ee kulankii xalay ay ciyaareen inta aanay kulankaa ciyaarin ka hor eh, saddexda ugu hooseysa kooxda leicester city ayaa ku jirta laakiin hadda kooxda leicester city kaalinta lix iyo tobnaad ayay soo gashay kadib markii iyada iyo everton ay barbaro ciyaartoodii ay ku dhammaatay hal dhibic oo keliya ayaa waxay keentay sandheero kooxdaasi ilaa iyo saddex eh, heer inay kor u kacdo marka waxaad dareemaysaa sida kooxuhu ay iskugu dhegan yihiin leicester city leeds united nottingham forest iyo everton waxaa u dhexaysa hal dhibic oo keliya leicester leeds iyo nottingham forest min soddon dhibic ayay leeyihiin evertonna labaatan iyo sagaal dhibcood ayay leedahay dhammaantoodna isku kulamo ayay ciyaareen marka sandherow eh, kulanka haddaan dib ugu noqdo labadan kooxood ay soo bandhigeen kooxda kubadda cagta ee leicester city ayaa ciyaarta ku hormartay laba iyo hal weliba rigoore ayaa loo dhigay rigoorihiina kama aanay faa'iidaysanin Eh, sidaa darteedna waxaa dhacday kooxda kubadda cagta ee everton inay gool babaraha keensato waxaana la oran karaa labadan kooxood waxay soo bandhigeen malaha ciyaartii ugu adkayd ee kooxaha heerka hoose horyaalka waddanka ingiriisku ay soo bandhigaan waan gartay maxamuud Eh, waxaa caawa eh, iyaduna dhacaysa ciyaar kale oo laba kooxood oo dabcan eh, magac ku leh eh, premier leaga ingiriiska hase yeeshee sanadkan gaar ahaan ciyaarihii dambe aad moodo inay turunturooyin la kulmeen waa chelsea iyo arsenal bal haddaad eh, sida xaalkoodu noqonayo aad no- nooga warantid
Eh, sandheer aad ba umahadsan tahay Eh, labadan kooxood ee arsenal iyo chelsea eh, xilli ciyaareedkan qaabkoodu aada ayuu u kala duwan yahay Eh, kooxda kubadda cagta ee arsenal inkastoo ay simbiriraxatay kulamadii ugu dambeysay haddana eh, koox iyadu muddaba horyaalka waddanka ingiriiska hogaaminaysa ay ahayd halka kooxda kubadda cagta ee chelsea-na ay xilli ciyaareedkan horyaalka kaga jirtay kaalinta laba iyo tobnaad oo weliba sandheero kooxdani lacag aada u fara badan oo ilaa iyo toddoba si lacag ku dhow sideed boqol oo milyan oo dolarka maraykanka ayay ciyaartoy xilli ciyaareedkan eh, ku qarash garaysay marka waxaa laga filayay iyo meesha ay joogto isma lahan shantii kulan ee ugu dambeysa kooxda kubadda cagta ee chelsea waa laga soo badiyey halka arsenal shantii kulan ee ugu dambeysay hal kulan oo keliya ay badis marka labada kooxood iyagoo liicliicaya xaaladuna ay ka taalo ay isku dhacayaan caawa guriga arsenal ayaa lagu ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee arsenal hogaanka horyaalka waa ay lumisay oo manchester city ayaa haatan hal dhibic ku hogaaminaysa waxayna haysataa arsenal fursad haddii ay badiso ay dib horyaalka mar kale hogaankiisa ula wareegto inkastoo laba kulan oo dheeriya markaasi ay u dhiman tahay kooxda kubadda cagta ee manchester city waan gartay haddaynu ku soo noqono dhinaca waqooyiga maraykanka waxaa socda ciyaarihii kubadda koleyga ee dalka maraykanka ee nba-da loo yaqaanay sideed kooxood baa soo hadhay eh, afar dhinaca bariga ah iyo afar dhinaca galbeedka ah dabcan eh, qayb walba iyagaa isu soo rereebaya bal haddaad eh, ciyaarihii eh, ugu dambeeyey kuwoodii ugu xisaab badnaad nooga warantid
Eh, aada iyo aad eh, sandheerow dhinaca galbeedka waxaa isku dhacay kooxaha kubadda cagta ee golden state ah iraahda ee kubadda koleyga ee golden state warriors iyo la lakers golden state dabcan koobka ayay difaacanaysaa toddoba kulan ayay la soo ciyaartay kooxda sacramento kings ee darbi ayayna kusoo gudubtay inkastoo kulankii ugu dambeeya xadda dhacay ay si awood badan usoo badisay la lakers oo iyaduna eh, si dirqi ah ugu soo gudubtay hase ahaatee aada u muujinaysa awood eh, ciyaaraha playoffta ayayna fooda isgelin doonaan lebron james iyo eh, anthony davis ayaana halkaa kooxda eh, warrior sugaya sidoo kale ee, kooxaha stanis iyo negatis oo denver iyo finakisa ayaa iyaguna fooda ee, isku daraya kooxda kubadda koleyga ee denver negatis dabcan kooxaha sanadkan loo saadaalinayo koobka ayay ka mid tahay weliba ciyaaryahan labadii sane ee lasoo dhaafay ciyaaryahanka ugu wanaagsan n b a da ahaa ee jografij la yidhaahdo ayaa u ciyaaray inkastoo duraan isaguna uu kooxda finax kusoo biray uu u- ay u ciyaaray laakiin kulan xiiso badan ayaa habeenkii xalay ahaa goor dambe dhacay sandero ee, waxa uuna dhex maray ee, kooxaha ee, boston celtics iyo philadelphia 76ers waxaa lagu ciyaaray guriga kooxda boston kulankii koowaad ayuu ahaa waxaana dhacday in kooxda ee, philadelphia uu ka maqan yahay xidigooda ay ku dhaaftaan ee joel ambed ciyaaryahankaasi oo weliba sanadkan ka mida xidigaha loo saadaalinayo abaalmarinta m v b da inay ku guulaystaan sidaasi ay tahay kooxda philadelphia ayaa ku guulaysatay guriga kooxda boston oo boqol toban iyo sagaal iyo boqol iyo shan iyo toban ayay ku guulaysatay ee philadelphia sabaa waayo dhegaystayaal intaas aan ku soo gebagabaynaynaa xubinteenna ciyaaraha intaaynu mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasna waxaa inoogu idil xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinayey maxamed sandheere iyo maxamuud mascadal kaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a markan aynu ku darsanno heeskaasi uu inagu luqaynaya fanaanka cabdikariim
heeskaasi nagu luqanay fanaanka cabditaliil ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo